halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a ood naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka oo caalamka o dhan aad nagala socotaan v o a somaly com bogga facebookana waxaad ka dhagaysan kartaan idaacaddeennan fiidnimo
waa habeen jimco ah bisha julaayna waa afar iyo toban sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda eedan fiidnimana waxaa si wada jira halkan idinka daadihin doona sahre ciidla nuur iyo weliba anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac
waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin jaamacadda carabta oo mashaariic horumarineed ka hirgelinaysa dalka soomaaliya
ciladaas waa cilad ka dhalatay shil ka dhacay xeebaha soomaaliya markii markab dhibaato ama dhaawac u geystay keebalkii isgaarsiinta ee waddanka soo gelayay waa natiij darra ayay ahayd haddii dalkan sharci isgaarsiin uu lahaa lahaa shirkadda keentay ma ahayn in la siiyo ruqsad ee ku shaqeey sababtoo ah wax xari kalaa ama isku hadlayn ama waxa loo yaqaana back up ay lahayd ma jirin waa inay ugu yaraan xari kale ayay ahayd
dhegaystayaal codkaasina waxa weeyaan waraysi ku saabsan dowladda soomaaliya oo bilowda inay dib dayactir uga samaynayso xadhkaha internetka ee badda hoosteeda mara waxaa kaloo aannu idiin haynaa waraysi aannu la yeelanay guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe oo ka hadlaya xaaladda degmada cadaleh oo ay ka dhaceen dagaal beeleedyo
labada dhinacba maaragtay raggii dagaalamaya dhimasho ayaa dhacday ilaa sideed afar iyo toban qofood ayaa maarata hadday dhimashadu labada dhinac ay sugeen dhaawaca hadda sida koobkiisa maayno ilaa adigu la yaabaa inaan todoba ilaa sideed gaaraan laakiin afar iyo toban qofood waa dhimashadu hadda sida ahayn labada dhinac
barnaamijkii faaqidaadna toddobaadka xubintii amuuraha islaamka iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal idaacadda iyadan fiidnimo ku dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
xaakim maxkamadeed oo maraykan ayaa ugu baaqay dowladda maraykanka inay caqli saliima u adeegsato dadka laga reebay liiska dadka qaraabada ah ee la ogol yahay inay soo galaan dalka maraykanka oo uu saameynayo xayiraaddii safarada ee lixda dal ee dadkooda muslimiinta u badan yihiin xayiraadda ayaa liiska qaraabada ka reebaysa awowyaasha iyo weliba ayeeyooyinka in la dalban karo xaakinka maxkamadda honolulu ayaa dowladda ugu baaqay in ay ogolaato in qof uu dalban karo awowgii ayeydii iyo sidoo kale dadka ay qaraabada dhow yihiin sida adeerka eedada habaryarta iyo weliba abtiga xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka reg tilson ayaa ka soo tegay maalintii khamiistii dalka qatar kadib maalmo uu kulamo goonigooni ah uu la soo yeeshay amaba uu ku soo yeeshay bariga dhexe gaar ahaan dalalka khaliijka ee uu khilaafku ka dhexeeyo taylerson ayaa ka gaabsaday inuu ka jawaabo su-aalo laga weydiiyey kadib markii uu soo dhammaaday kulankiisii ugu dambeeyey ee uu la yeeshay amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xamed altani ka hor intii aanu u soo duulin magaalada tan washington xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ka hor inta uuna la hadlin amiirka qatar waxa uu arbacadii magaalada jidda ee dalka sacuudiga kula soo kulmay diblomaasiyiin ka socda dalka sacuudiga imaaraadka baxrayn iyo weliba masar socdaalkiisana afarta maalmood qaatay ee uu ku tegay dalalka khaliijka ayaa reg tilerson loo arkaa in uu kala soo laabtay rajo aan badnayn oo dhinaca diblomaasiyadda
madaxweyne donald trump ayaa noqonaya martida ugu culus ee ka qaybgelaya dabaaldega maalinta qarannimada dalka faransiiska iyadoo ay si taxadar ku jiro ay u marayaan kooxo ciidamo ah iyo diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ah iyaga oo si weyn loo muujinayo sanad guurada dagaalka si maraykanku uu ka qaybgalay kasoo wareegtay boqol sannadood calamada maraykanka iyo faransiiska ayaa ka babanaya fagaaraha caanka ah ee shambis elies halkaasi oo la qorsheeyey in ciidamada maraykanku ay dabaaldega ay ku horkacaan kumanaan ciidamo faransiisa in ka badan saddex kun iyo shan boqol oo ciidamada booliiska ah ayaa ilaalinaya goobta dabaaldega si aanu u dhicin weerar argagixiso dabaaldegan ayaa imanaya sanad kadib markii nin weerar geystay u gaari jiirhsiiyey magaalada magaalo ka mida dalkaasi faransiiska oo ay ku dhinteen sideed lix iyo siddeetan qof iyadoo weerarkaasina ay sheegatay kooxda isis mas-uul u hadlay dowladda shiinaha ayaa ku tilmaamay abaalmarinta nobel ee hore loo siiyey liu shibaw inay ahayd sharci darro aan qiimo ku fadhiyin afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha jen shuang ayaa sheegay in abaalmarinta la siiyey shibaw sannadkii laba kun iyo tobankii ahayd mid baalmarsan ujeeddooyinkii loo abuuray abaalmarinta nobelka liu shibaw ayaa ahaa qof u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee dalka shiinaha ayaa shalay geeriyooday isaga oo xabsi ku jiray siddeeddii sannadood ee lasoo dhaafay dowladda shiinaha ayaa sheegaysa in xadhigga shibaw iyo weliba geeridiisu ay tahay arrin u gaara siyaasadda arrimaha gudaha ee shiinaha islamarkaana aanay habboonayn in dalalka shisheeye ay ka faalloodaan
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in ay socdaan dadaalo lagu qaboojinayo colaad beeleed ay ku dhinteen dad tiro badan oo halkaasi ka soconayay muddo bilaa haddaba wariyahayaga caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa dadaaladaasi colaadda lagu daminayay iyo khasaaraha ka dhashay dagaalkaasiba ka wareysatay guddoomiyaha gobolka shabeelladaasi axmed mayre makaraan
dhibaatooyinkan waa dagaalo ka dhacay laba beelood walaalaha oo dirisa marka oo muddo hore u dhacay welina xalkooda aan la gaarin oo daahay marka kuwii oo dib usoo ay ahaayeen marka haddana waa ciidamada waa la kala qaaday hadda kadib maxaa rabnaan haddii layra loo gudbo dib heshiisiintooda iyo gooshii in loo fidiyo gobolka hadii layra marka labadaasi beelood colaadda dhex taalla waa colaad maxay salka ku haysaa waa dad dirisa dad dirisana mogta isriixriix deegaameed iyo daaqsan iyo waxyaabahaasa la isku qabtaa marka waa un isriixriix deegaaneed oo un dad dirisoo deegaanka dhiisyihiin dhibaato ka dhalatay waa wax kalo hadda waa dagaalka marka maalmahanba waa la sheegayay marka muddo intee leeg buu dagaalkana socdaa dagaalkan uu muddo hore o shan bilood ka hor u dhacay kadib maaragtay adiga un kadib waa la dhex galay haddana xaaladda iyadoo socoto waa xaaladda xoogaa hakad yaraa gala hakadka yareed markau galay kadib haddana xoogaa hadda dib isu soo laabashaan ay dhacdo maalintaas iyadoo weliba howsha lagu jiro si fudud arrintaas u dhacday marka haddana ciidamo ayaa loo soo diray maamulkii gobolka iyo ciidamadii dowladda militariga ayaa yimideen waana ciidamada waa la kala qaaday haddii ilaa yidhahdana waxaan daalna inay gawashii uga dhigo gobolka caasimadda haddii ilaa yidhahdo sidaasna aan maaragtay hawshoodii hadda loo soo afjara hadduu ilaah yidhaaha marka waxaad ka warantaa ilaa iyo hadda khasaaraha maxaa nooga sheegi kartaa dagaalkani uu sababay labada beelood udhexeeya waa khasaaraha xilligii horena dhimashaa jirta haddana dhimasha ayaa dhacday maadaraata marka xoogaa la isqabtay labada dhinacba maaragtay raggii dagaalamaya dhimasho ayaa dhacday ilaa sideed afar iyo toban qofood ayaa maarata hadda dhimashada labada dhinac ay sheegaan marka iyo dhaawacba intaba way jiraan marka waa aada iyo aada arrin maarata wax tira kooba ma haysaan adinka dhinaciina oo rasmiya ama dhimasho ama dhaawac wixii dhacay dhaawaca hadda koobkiisa ma hayno ilaa adigu la yaabaa inaan todoba ilaa sideed gaaraan laakiin afar iyo toban qofood waa dhimashada hadda sida ahayn labada dhinac marka waxaad sheegtay in ciidamo la kala dhex dhigay oo sidaasna xabadda ku joogsatay goormaa ciidamadaasi la geeyey degmada cadalle shalad subaxdii soo gaareen waa garta adiga waxaa lii sheegay inaad ku sugan tahay degmada cadalle a goobta dhibka ka dhacaan ku sugan oo hadda kaala hadlo ciidamada joogaan goormaad gaartay meesha
habeen horaan soo baxay shalay subaxdii aan maarta soo gaarin labaiyo tobanka markeeda waa gartay maxaad aragtay marka kolley nin degmada ka warhayana waa tahay muuqaalka degmada waa sidee muuqaalka degmada aaday u wanaagsan tahay hadda degmada maan tuulo degmada kamid uga dhac dagaalka degmada waa ka tirsanta maana degmaduna waa fiican tahay wax dhibaato ah oo kale ma jiraan xaaladan dagaal maaha inay dhibaato kaleoo ka dhaca oo ka jirta ma jirto degmada waa gartay maxaa ku xaliseen hadda ka sokow inaad ciidamo kala dhex dhigteen maxaa xaalood gaarteen ka gobol ahaan hadda xalka hadda u dhimaya oo hadda waxa waaye xaalada jirta unbaa la xaliyay dagaalka iyo dadkiis hortaaganaa lakala raramaane xalka uu dhimay oo haddii la fadhiistaa wixii mudka la kala tabaha ee lakala sheegaha ama wixii la isku heysta laga hadla xalka markaas kadib aa maaragtay gud loo gudbaa xalka laakiin hadda waxa xaaladii taagneed oo emergencyga aheeda wax laga qabtay oo ciidamadii la kala kaxiyey dhulkii iyo meeshii dhibka ka jirtana ciidamo dowladda ay leeyahay degayn waxaad carabka ku dhafatay guddoomiye in shan bilood ka hor dagaalkan uu dhacay haddana uu mar kale soo noqday dagaalkanna dhowr goor ayuu soo noqnoqday sidaan wararka ku hayno marka maxaa soo celcelinaya dagaalkan dhowrka gooroo hore iyo hadda maaragtay shanta bilood kan aan ka hadlayna isma laho meel dad joogana kimri waa la isqaqabaa isqabsir waa dhaca waxa uu ka jirana waa uun dad deegaan oo dirisa dadka deegaankaana maaragtay mar kastaba waa waxbay kala dhex mari karaan oo dhulaa wada degan yihiin dadka reer miigaana dhul ay degan yihiin oo ama soodina ama waxay isku qabtaan ceel ama daaqsin waxyaabaay isku muuqataan oo dadka reer miiga ay kamid tahay sidanka deegaane waayo deegaankiia la isku qabtay dad dirisana waa dadka diriskana sendari waa dhacdo waa ka dhaxi maahaysaa marka dhacdooyinkooda sidaasay sal ku hay maxaa marka adinka ku xaqiijinaysaan in dagaalkan hadda uu noqdo kii ugu dambeeyey oo sidaasna aad dabka labadan beelood dhex yaalla aad ku baktisaan oo dagaalkan uusan soo noqon wallaahi horta wax walbaba qadarka ilaahay wuxuu ugu dambeeyey naqaan laakiin waxaan rabnaa inaan ku dadaalno oo noqdo midka ugu dambeeya uusan dhicin maaragtay dagaal kaleento dadkaana maaragta dirisnimadoodii iyo walaalnimadoodii iyo noloshoodii maaragta lagu soo celiyo caadi iyadoo la iskaashahayo dhammaan dawladda federaalka iyo amul goboleedka gobolkaba inta iyadoo la iskaashahayo haddii ilah yidhaahdo inaan lagu soo celiyo dagaalkan sidaas ugu soo afjara haddii la yidhaahdo aan rajeynaa midka ugu dambeeya inuu noqdo
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe axmed mayre makaraan oo u warramayey caashicuud
iyadoo waddamo ay ka mid yihiin kenya liberia iyo weliba jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ay isku diyaarinayaan doorashooyin ayaa taxliilayaal ku sugan washington ay eegayaan caqabadaha ugu weyn ee haysta doorashooyinkaasi dimuqraadiyadeed ee afrika iyo weliba sida loo horumarin karo arrintaasi wariyaha v o eda maryama diallo ayaa warbixintan diyaarisay waxaana inoo soo koobaya jamaal axmed cismaan awood isku wareejinta sida nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda ku dheehan ee dhowaantan ka dhacday dalalka nigeria gana iyo benin waxa ay u yihiin tusaalooyin wanaagsan oo loo soo qaadan karayo afrika kenya waxa ay qabanaysaa doorashooyin agost liberiyana bisha oktoobar ayay dadku u dareeri doonaan doorashooyinka madaxtinimada laakiin sida muuqata jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayaan qaban doonin doorashooyinka sannadkan sidii hore loo qorsheeyey toddobaadkanna kooxda mucaaradka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayaa waxay ku eedeysay madaxweynaha guddiga doorashooyinka ee waddankaasi in uu dadka kongo dagaal ka dhex oogayo kadib markii uu shaaca ka qaaday in doorashooyinkii lagu ballamay inay dhacaan dhammaadka sannadkan aysan suuragal ahayn inay dhacaan madaxweynaha dalkaasi jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo joseph kabila ayaa loo ogolaaday inuu xafiiska sii joogo tan iyo dhammaadka laba kun sanadkan taasoo qayb ka ayd heshiis hore loo gaaray inta dadku ay u dareerayaan doorashooyinka madaxtinimada ee dhammaadka sannadkan maraykanka ayaa ku cadaadinaya dhinacyadu in ay heshiiskaasi dhaqangeliyaan oo la taageero sida ay sheegayso danjir ku-xigeenka maraykanka ee qaramada midoobey michel season
waxaan diyaar u nahay in aan ka qaadno tallaabooyin kale oo dheeraada oo aan cunaqabatayno kuwa hor istaagan tubta dimuquraadiyaddii ugu horreysay ee jamhuuriyadda dimuquraadiga kongo bishii lasoo dhaafay gudaha britoria ayuu ka sheegay madaxweyne kabila hadafkiisa ku aadan in doorashooyinka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ay dhacaan
aan si wada jir ah u abaabulno doorashooyinka ka qaran ahaan iyo ka xisbiyada siyaasadeed ee bulshada rayidkuba midaasna weli maanka ayaan ku haynaa
laakiin arrintu keliya ma ahan inay doorashooyin dhacda qaar ka mida ururada bulshada rayidka ayaa qaba in madaxweyne kabila uu xafiiska baneeyo uu isaga tago sida uu qabo alian nzadi ezadi oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa ururada bulshada rayidka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo
dhibaatada ugu weyn ee dhabtii haysataa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ma ahan inaysan doorasho sanadkan qabsuumin waxay noqonaysaa in madaxweynuhu uu si cad u sheego inuusan sii joogeen oo uu tartamo mar kale sababtoo ah heshiiska ayaa sidaas dhigaya ma noqonayo musharax laakiin marna ma uusan u sheegin si cad doorashooyinka ayaa loo arkaa qayb ka mid ah hannaanka nabadgelyada lagu dhisayo ee dalalka iyadoo islaamar ahaantaasina hadafkuu yahay in dadweynuhu ay doortaan cidda ay doonayaan waxaase dhibaatooyin fara badan ka jirtay waddamada qaar ee afrika iyadoo islaamar ahaantaasina dadku ay marar badan fursad u helin inay doortaan cidda ay doonaan
warbixintii wariyaha v o e maryama diyaalo waxaa inoo soo koobayay islamarkaana inoo soo jeedinayay jamaal axmed cismaan
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o e mashaariicdii horumarineed ee ururka jaamacadda carabtu ay u ballan qaadeen inay soomaaliya ay ku taageeraan ayaa haatan u muuqda kuwo culays uu ku keenay khilaafka dhex yaalla wadamada carabta dhowaan magaalada qaahiro waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan ay lahaayeen ururka jaamacadda carabta wadamada ku jira kulankaasi waxaa ka qayb galay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo xubin ka ah baarlamaanka jaamacadda carabta wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere ayaana ka waraystay waxyaabaha jaamacadda carabta uga qorshaysan soomaaliya gaar ahaan dhinacyadii horumarinta mashaariicda ilaaintii xayiraada lagu soo rogay dalkaasi qatar ee wadamada masaarida imaaraadka carabta iyo boqortooyada sacuudi carabiga iyo dalal kale ay kusoo rogeen khilaaf la xiriira xiriirka wadamada khaliijka iyo weliba cabashooyin la xiriira xagga argagixisada oo lagu eedaynay inay ku lug leedahay dalkaasi qatar ayaa waxaa soo kordhaya shirar xiriira oo jaamacadda carabta iyo weliba dadka ururada islaamku ay ku jiraan sidii arrimahaasi xal loogu heli lahaa dhowaan waxaa magaalada qaahire lagu soo gabagabeeyey kalfadhigii saddexaad ee shirka jaamacadda carabta oo looga hadlay arrimo badan oo soomaaliya khuseeya waxaana shirkaasi ka qayb galay rofesor maxamed cumar dalxa oo xubinka guddiga arrimaha dibadda amniga iyo siyaasadda ururka baarlamaanka jaamacadda carabta oo aan ka waraystay bal mashaariicda waaweyn ee sanadkan jaamacadda carabtu ay ku taageerayso dalalka afrika gaar ahaana soomaaliya iyo waxyaabaha shirkaasi ka soo baxay waxa uu yidhi yaasin waad mahadsan tahay adiga v o a baarlamaanka carabta qaraaradii kasoo baxay kuwa ugu muhiimsanaa ayaa waxay qayb ka ahayd mashaariicda aada xustay oo soomaaliya horeyna kala soo jeedintooda anaga xubnihii matalayay baarlamaanka soomaaliyeed in maartay mashaariicda oo toban gaarayo oo weliba soomaaliya keliya aan ahayn dowladaha kale aygan lagu heliyayihiin jabuuti jusul kamar oo kamooro maartay loo yaqaan intaba waxaa laga sugayaa dowladda oo markaasi iyadu oo baarlamanka soomaaliyeed xudun u yahay inay ka maartay jiba keenaan oo wixii khuseeya mashaariicdaas oo waxbarashada ku jirta oo caafimaadka ku jira oo dibudhiska ku jira oo islamarkaas oo kale ciidamada maaragtay dibudhiskooda ku jira sidoo kale wax soo saarka iyagana ee dhinaca soomaaliya ee hodan ay ku tahay oo xoolaha beeraha kalluumeysiga iyo dhibaatooyinka duruufaha qaxootiga soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda amurahaas oo dhan mashaariic khuseeye iyo wixii aan dowladda soomaaliyeed iyadu ay danaynayso ayaa laga sugaya oo loo gudbiyey annagana insha allah baarlamaanka haddaannahay inaan kusii dabagalno oo aan kusii koontarolno loo baahanyahay weliba annagoo la kaashanayno aqalka sare ee laftirkiisa uu hadda isagana uu yahay mid nagu soo biiray maanta soomaaliya ay leedahay aqal sare iyo gola shacbi xukuumadii iyo markaasna marka iyadana madaxtooyadii udub dhexaad amuurahaasi wixii dalka iyo dan u ah dhammaan la doonayay in si wada jir ah jaamacadda carabta maarta in lagu soo gudbiyo rofesor dalxa waxaa jira ilaa iyo bil iyo dheeraad bay maraysaa xayiraadan lagu soo rogay dalka qatar masarna waxay ka mid tahay wadamada ugu horreeyey ee sacuudiga iyo imaaraadka barbar istaagay arrimahaas shirkama lagu soo qaaday maxaad ka tiraadeen wallahi yaasiina waa arrinta ugu kulul ee hadda taagan fikir ahaan carabi way ku kala duwan tahay waad ogtahay annaga soomaaliya mar weliba siyaasada dalkeena inaan la jaan qaadno ayaan ku khasbannahay maxaa yeeley uurku jir hooyadiis ku qalan yaha la yidhi annagana inay waadi kale dowladeenuna ay cabaarto annagana waadi aakhar ina annagana aan maartay aan gudbino tala ahaan waa noo cuntamay weydi laakiin sidii horeyba dowladda soomaaliyeed usha dhexda ee uga qabatay ayaa weli maartay taa ayaa taagan mowqifkii soomaaliya dowlado kale oo nala qabano fikirkaasi way jiraan laakiin laakiin dadaalkaasi waxaa haddana laga sugayaa dowladaha isla khaliijka laftirkooda kuwait oo matalan hormuud ka ah iyo runtii inta kale ee iyagana siyaasadahooda camaan iyo maaragtay iyagana kuwo sidaas oo kale iyaga qonyar socod ah ama dowladaha kale ee algeria iyo tunis iyo maarata iyo sudan iyo iyo inta kale ee jecel maarata carab wadajirkeeda ee ka damqanaysa waxa socdo suuriya nagu filana la yiri in kale marka soomaaliyana haddii annaga waxaan qeyb ka nahay dadka maslaxadda in dadka walaalaha carbeed in lagu soo gabagabeeyo miiska wada hadalka laisugu keeno aada u danaynayay codkeynana kaas runtii uu ahaa mid taageerayay
jaaliyad ballaaran oo soomaaliya ayaa ka jirta dalka masaarida hadday ahaan ardada waxbarata iyo dadka ku dhaqan halkaasi khilaaf baa jiray baryahan udhexeeyay iyaga iyo koonfurta suudaan arrintaa maxaa ku xaliseen runtii arrintaasi arrin aada iyo aada runtii saxmeyn ugu yeelatay ayay ahayd jaaliyadaha labada dhinacba gaar ahaan annaga waxaana soo gaaray dhalinyar waxoogaa soomaali tiro ilaa iyo shan iyo lix gaaray dhaawac inuu soo gaaray safaarada iyo runtii mahadiya ka gaadho dad odayaasha ama jaaliyad soomaaliyeed ka tirsan inay ku booqdeen guryahooda qaarkooda loo geeyey xataa maartay qaarhan safaarada iyo jaaliyada soomaaliyeed isku dareen oo dhakhaatiir iyo maartay loogu raadiyey oo la geeyeyba qaarkood xataa isbitaaladana uga soo tagnay balse arinta markii dambe safaaradda oo runtii uu horkacayo ee qunsulka ilyaas iyo ragga kale ee maanta iyagana safaaradda ka tirsan iyo jaaliyadaha rag haddaan ku sheego oo saaxiibka caabi ay kamid yihiin oo runtii saxufigii weynaa ee jaaliyadda haatan odayaasha ka tirsan ah ayaa waxay noqdeen dad iyagana hay-adihii amniga ee masar ee iyagana gacan buuxda iyagana markaasi iyagoo arintaas u gudbinaya sida wax u dhacayaan ka geystay haatanse laakiin arrintii o dhan lasoo gabagabeeyey wixii dambiilayaal ahaana lasoo qabqabtay xabsiga la dhigay arrintaasna marka si maanta ee hufan oo ay ku dhammaatay oo aanan jirin cabsidii baryahan soo korodhay oo runtii dhalinyarada oo aada weliba u saamaysay soomaaliyeed oo iyo kuwa kale ee koonfur suudan ka socday aad ayaad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa brofesor maxamed cumar dalxa oo xubinka guddiga jaamacadda carabta baarlamaanka ay leeyihiin ee arrimaha dibadda siyaasadda iyo amniga oo ka qayb galay kalfadhigii saddexaad ee shirweynihii jaamacadda carabta baarlamaanka magaalada qaahira oo nairobi ugu waramayey yasiir cise wardheere v o a nairobi
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
annaguna mar kale ayaan dhegaystayaal idileena dhammaantiinba meel kastoaad joogtaanba fiidnimo wacan oo wanaagsan waxaad la socotaan idaacaddii fiidnimo ee v o a washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa inoo hayaa xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka tan iyo afar iyo labaatankii bishii juun waxaa go'naa adeegii internetka ee caasimadda soomaaliya iyo gobollo kale oo ku yaalla koonfurta iyo bartamaha soomaaliya arrintan ayaa timid markii uu markab badda marayey uu gooyey xadhigga soo qaada adeegga internetka ee farsamada fiber optiga loo yaqaano wasiirka boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee soomaaliya injineer cabdi cashuur xasan ayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka uga warramay baaxadda ay mushkiladani leedahay waxaa dhacday afar iyo labaatankii bishii juun ee lasoo dhaafay inuu qadka internetka ama fiber optiga loo yaqaan inuu ka go-ay soomaaliya gaar ahaan xeebta ku aadan muqdisho meel u jirta shan kilomitr dhacdadaasna waxay ku dhacday markab halkaas browsin ka dhigtay oo istaagay ayaa browsinka ku qaaday xariggii sidaa ayuu ku go-ay ilaa iyo intaasna qadki wuu maqnaa arrintaasna waxay saameysay gobolada laga soo bilaabo gaalkacyo ilaa iyo dobley oo runtii dad fara badan oo soomaaliya malaayiin ay ku dhaqan yihiin dhib badanna uu ka soo gaaray ilaa iyo haddana qadki wuu maqan yahay laakiin hadda guula ayaa laga gaaray markabkii dayactirkana wuuna soo gaaray laakiin runtii khasaare ayaa soo gaaray ummadda soomaaliyeed sababtoo ah technolojiya casriga ama internetka wuxuu ku ku xiran tahay maanta nolosha soomaaliya oo dhan xawaaladihii ayaa istaagay bangiyadii immigrationka wax bassabora lama sameyn ilaa afar iyo labaatankii sababtoo wuxuu u baahan yahay internet dad badan ayuu khasaare kasoo gaaray ganacsatadii kaga ka ganacsanaysay internetka laftiisa ayuu kasoo gaaray waxaan rabaa in yar inaan ka muujiya khasaaraha intuu la eg yahay waxaa xarigaas wuxuu keeni jiray dalka soomaaliya soddon gigabyte ama soddon kun oo megabyte waxaana tafaariikhda lagu kala gadan jiray shan dollar halkii megabyte waxaana maaragtay haddii ummadda soomaaliyeed maalintii ay isticmaalaan kala bar afar iyo labaatanka saac oo laba iyo toban saacadood keliya ay isticmaalaan haddii aad simb uma baahno aqoon badan uma baahno inaad haddaad isku dhufatid shan dollar haddaad ku dhufatid soddon kun oo aad ku dhufatid laba iyo toban saacadood oo aad ku dhufatid inta milyan oo soomaaliyeed oo maalin kasta isticmaali jirtay waa khasaaraha waa dareemi karta waa malaayiin waa dhowr iyo toban ayay gaaraysaa sababtoo ah internetka waa koronto oo kale wax la kaydin kara maaha beriisoo ama baas oo kale oo aad baqaar dhigi kartid maaha mar haddaad soo gadatid oo dunyada aad kasoo gadatid waa inaa isticmaashaa marka intaasoo dhan waxay ka maqan tahay waa khasaaraha tooska waxaa intaas ka daran khasaaraha dadban ee dalka kasoo gaaray ama dawladda ama shirkadaha ama dadkii noloshooda ay ku xirnayd marka waa khasaare baaxadleh oo aan dhigi karno waa musiibo inkasta oo aan isku daynay inaannu la xidhiidhno madaxda shirkadda dalcom ee adeega internetka waxaa noo suurtogeli weyday inaannu ku helno khadka telefoonka hase ahaatee waraysi hore oo laanta af soomaaliga ee v o a uu siiyey madaxa shirkaddaasi dalcom maxamed axmed jaamac ayaa waxa uu ka warramay sida uu shilkan u dhacay ciladaas waa waa cilad ka dhalatay shil ka dhacay xeebaha soomaaliya markii markab ganacsi ee u socday dekeda magaalada muqdisho dhibaato ama dhaawac u geystay cablekii isgaarsiinta ee wadanka soo gelayay taasina waxa ay keentay ama dhibkaas uu markab kaa keenay waxa ay keentay in cablekii uu go-o sidaasna dalka uu ku waayo khadkii isgaarsiinta ee internetka ee soo gelayay wadanka xarigan waa xarig dheer oo koob iyo toban kun oo kilomitr socda waxa uu ka baxaa magaalada muqdisho ka baxaa wuxuu u kala dhaqaaqaa laba jiha ayuu kala aadaa labadaas jihana waxa waaye midna yurub ay gashaa midna koonfur africa ay aadaa marka cableku waa cable dheer oo adduunyada oo dhan lagu xira waana khadka ugu muhiimsan ee isgaarsiinta wadanku ay marto marka sidaa awgeed markuu xeebaha usoo dhawaado waxa u baahan yahay ilaalin gooniya ayuu u baahan yahay haddii wax dhaawaca uu ku yimaadaanna waxaa waa masiibada ka dhalanaysaa waa tan oo kaleeto kabalada waxaa markay usoo dhawaadaan xeebaha waa la duugaa xeebta hoosteedana lagu aasaasaa laakiin markii ay badweynta dhexe dhexdeeda marayaan duugiddu ma aha mid sahlan sababtoo ah cableka wuxa uu yaalaa meel nafta bini aadanka ama noolaha oo dhan uusan gaari karin waxaana waxaana dhigayaa waa mashiin loogu talagalay inuu dhigo marka sidaa awgeed marka badweynta la dhigayo keebaha keebalada la dhigayo inta badan lama duugo laakiin waxaa la sameeyaa meelaha lagu asteeyaa meelahaasaana lagu xiraa oo lagu qodobo lagula xirxiraa laakiin qodobka markii lagu xiro shabaqa kalluumaysiga iyo broosinada maraakiibtu weli kama difaaci karaan cableka in la gooyo sababto a brosinkuna waa goyn karaa sida hadda nagu dhacday shabaquna waa goyn karaa farsamo ahaan markaanu cablada dhigayno inagu waxaan sameynaa waa qodbaynaa qodobadaasaan kula qabanaa dhulka oo xeebta hoosteeda kula qabanaa laakiin ma duugna meelaha marka waxa waaye biyuhu ay yar yihiin oo ay badda loo soo dhawaado xeebaha waanu duugnaa dhulka hoosta intaan uqodno ayaanu gelinaa laakiin hadda meeshuu shilku ka dhacay meel loogu talagalay in la duugo ma aha waa meelishii meeshii loogu talagalay in lagu qodbeeyo nasiib daro sida hadda dhacdayna waxa waaye qodobadiisii waxaa fujirtay broosinkaasii taldhigaya meesha wasiirka isgaarsiinta ee dowladda federaalk soomaaliya injineer cabdi cashuur ayaa ka warramaya baahida loo qabo in soomaaliya ay yeelato sharci dhinaca isgaarsiinta ah waa nasiib dara ayay ahayd haddii dalkan shuruuc lahaa lahaa haddii dalkan sharci isgaarsiin uu lahaa lahaa shirkadda keentay oo shirkad gaar loo leeyahay ma ahayn in la siiyo ruksad ku shaqeey sababtoo ah wax xari kala ama isku hadleyn ama waxa loo yaqaano back up ay lahayd ma jirin waa inay ugu yaraan xari kale ay keenta ayay ahayd ama satellite ku filan inta laga dayactirayo hal xarig ayaa la keenay oo aan ummadii haddii dhib usana kale u dhaca aan wax back up ah ama wax kaloo loogu bedelo aysan lahayn haddii sharci uu jiri lahaa ummadda maanta waxay heli lahayn magdhow sababtoo ah shirkadaha waxaa lagu qabti lahaa inay heshiis la gasho dadka macaamiisha ay siinayso si haddii adeegii ay bixi jireen u maaragtay oo nuqsaamo ama ay bixi waayaan in saacadihii lagu heshiye kadib adeeg bedelka ay keeni waayaan waxaa ku waajibi lahaa magdhow inay bixiyaan marka waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego ma aha sectorkan keliya dalka wuxuu u baahan yahay shuruuc dalka wuxuu u baahan yahay in la helo sharciyo lagu maamulo sida loo ilaaliyo xuquuqda qofka muwaadinka ama maxaamiishaha ama tan dowladda ama tan shirkadaha laftigooda marka waxaan ku dhiirin lahaa sharciga isgaarsiinta hadda waxaan martiinay golaha wasiirada hadda wuxuu hor yaallaa baarlamaanka waxaan ka codsanayaa baarlamaanka sharafta leh inay sharcigaas ummadda soomaaliyeed u dadejiyaan farsamada fiber optica ayaa lagu tilmaamaa inay tahay farsamo casri ah haddaba maxay tahay sideyse u shaqaysaa waxaa arrintaasi barnaamijka faaqidaada toddobaadka uga warramay cabdinaasir soola oo ah khabiir ku xeel dheer tiknolojiyadda casriga ah farsamadan fiber optica waxaa lagu tilmaamaa xilligan la joogo inuu yahay kan ugu dheereeya xawaad ahaan dhanka iyo lalishka internetka siile badaha soo hoos marta in wadamada adduunka o dhan laisugu xira ayay ku tala jiraan kontonka sane soo socda marka fiber optica laguu sheegaya baduu soo hoos maraa wadamadana si toos ayuu ugu soo xiray isagoo ka imaanaya north america iyo japan iyo wadamadan kale horumaray tabcan wax walba maraykanka ayaa laga xukumaa laakiin wuxuu hoos yimaado sharci ahaan international low sharciga adduunka u yaala iyo united nationka ayuu hoos yimaada laakiin awood ahaan iminka waxaa gacanta ku haya wadanka maraykanka oo la doonayo in maaragtay laga soo wareejiyo oo loo keeno united nation gacanta ay ku qabato maraykankana runtii aad ay uga soo horjeedaan sababtoo ah wax walba waxay doonayaan dhankaas inay ka xukumaan lakiin waxaa xusuus mudan in shirkadaha maraykanka ama shirkadaha japan ama wadamada aasiya ku yaalla sida waddanka chinaha in ay contract ay siiyaan shirkadahan sida shirkadda hadda u samayso oo la yidhaahdo dalcom la yidhahdo kale oo fabratiga mas-uulka ah ay siiyaan contract marka waa wax kala sarasarayn ah oo kasoo bilowda dusha wadanka maraykanka oo ku xiran maraykanka iyo japan iyo shiinaha ku xiran laakiin guud ahaan waxaa laga maamulaa wadanka maraykanka dabcan waxaan si fiican ula socdaa fiber optica isku xira wadanka maraykanka iyo japan badda pacific ayuu maraa marka waxaa isdaba yaala laba fiila fiila markaan ka hadlayna maahan waa fiila aad u weyn oo maaragtay waxay la eg tahay xaamaha boyadaha biyaha lagu qaado kale yeelan tahay halkii fiilo laba ayaa isag taala mid shaqadiisa waxay tahay inuu internetka gudbiyo kan kalena inuu yahay waxa loo yaqaano backup ama hadday waxalaabaan kan uu ka gaarsiiyo sababtoo ah haddii ay dhacdo japan iyo tusaale ahaan iyo maraykan inay kala go-aan xataa hal saacdood khasaare aada u weyn oo billions ayaa ku dhacaya sida hadda soomaaliya la yidhi toban milyan oo dollar lacag u dhiganta ayaa maalin walba ku khasaarta laakiin waxaan aaminsanay inay kasii badan tahay saa aageeda shirkadan fiber optica ku qaadatay contraga oo waxay is yidhaahdeen soomaaliya xilligan looma baahna waana qaali haddii si loo ego wax kale ma sameyn meeshuu iska yaalaa hadday arrintaas oo kale dhacdo lakiin arrinta way dhacday khasaarihii iminka yimid ama ganaaxaya ku dhacaya waxaa maaragtay kasii fududa inay sameeyaan oo ay dhisaan mid baakab inay sameeyaan xukuumadda soomaaliya ayaa ku dadaalaysa in sharciga isgaarsiinta ee ay soo bandhigtay uu meel maro iyadoo xukuumaddu ay ku doodayso in sharcigani uu furdaamin doono arrimo badan islamarkaana uu ka hortegayo in cillad kale ay ku timaado internetka caasimadda sida uu faahfaahinayo wasiirka isgaarsiinta injineer cabdi cashuur
runtii waxyaabaha noo qorshaysan mar alle markii sharciga la meel mariyo waxa ugu horey waxay tahay inaan dhiirigelino ganacsatada soomaaliyeed ama tan dadka maalgashiga caalamka iyo dawladdaba in laysu tago oo ugu yaraan mxarig ama laba xarig oo kale maarata fiber optic ah dalka la keeno wadamada jaarkeena waxay leeyihin ugu yaraan lix ama toddoba ama in ka badan oo xarig si hadduu mid u go-a mid kakale maarta nolosha hadda waxay ku xiran tahay waa internet waa muhiim in dalkan loo la helo si uu kobco technolojiyada iyo horumarka casriga ugu tilaabsano in internet oo laysku hadlay kara la helo marka sidaa aawadeed waxaan rabaa ganacsatada soomaaliyeed inaan ku baraarujiya inay ka faa'idaystaan fursaddan ee arkaan baahida weyn oo ciddii inay isu tagaan keenaan xarig ama laba dalka wuu qaadaa inkantaa ka badan uu qaadaa inay ka faa'idaystaan ummaddaas u keenaan adeegyadaas annagana aan meel marino shuruucdii lagu ilaalin lahaa lagu dhaqi lahaa looguna fududayn lahaa adeegaas haddii dhibaato ka timaadana hadhowdii maaragtay muwaadiniinta soomaali dib ka soo gaaray ee heli u heli lahayn magdhowga ku habboon qaar ka mid a khubarada isgaarsiinta ayaa qaba in ay muhiim tahay in soomaaliya ay sharci isgaarsiineed yeelato sida dalalka caalamka oo kale waxaana faahfaahinaya arrintaasi cabdinaasir soola oo ah khabiir ku takhasusay dhinaca teknolojiyadda casriga ah tabcan sharciga aaladda internetka gacan weyn ayuu ka siinaya laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado in dawladdu runtii ay ay la soo dahday ama ay la soo raacdo sharcigan adduunka warbaahinta ay ugu horeyso telecommunicationka ama mobilada gacanta lagu haysto telefoonada gacanta wadamada horu maray maaragtay reer galbeedka iyo kuwa kale shatiga ama maaragtay ataan waxaa lagu bixiyaa lacag aada u fara badan oo dhowr bilyan oo dolar ayaa lagu bixiya taasoo samayn karta maaragtay horumarinta wadanka laakiin hadda waxaa loo baahan yahay xilligan ay ku dhawaaqeen dowladda inay wax ka bedeldo inay xooga saaraan sidii loo adkeyn lahaa maaragtay in laga hortago inay dhacdo arrintan oo kale ah oo hadda wadankii uu ka maqan yahay dhowr asbuuc uu ka maqan yahay dhanka iyo fiber optic ama internet uu ka maqan yahay isla markaana la soo dejiyo sharciyo ilaalinaya isticmaalaha ama end use wax luqada ingiriiska lagu yihahdo dabcan qaabka wadanka isgaarsiintiisa ama telecommunication hadda u shaqeeya waa qaabka loo yaqaano capitalism ee reer galbeedka isticmaala oo suuqa furan ah suuqiyo furan iyo canshuurtii iyo shatigiio aan jirin qof walba ka faa-idi karo soomaaliya dhankaas dilagi waxay noqonaysaa wadanka ugu wanaagsan ee ganacsi noocaas laga samayn karo sababto ah ma jirto maaragtay canshuur la dulsaaro ama shaki laga qaado wadamadan kale ma gaari karaan waayo waxa gacanta ku haya mar walba oo kontrola waa dowlada dowladda ismaal wadamada ethiopia kenya saas oo kale sababta uu four generationka ama four g dan usoo gaaray waxay tahay in dadka shirkadaha iskale lacago aada u fara badan oo fooqul caqli intay sameeyaan islamarkaana ay ku maalgeliyaan dabcan waxan ma ahan laakiin sababta ugu weyn waxay tahay iyadoo aada looga faa-iiday faa-iidadii ay noqotay waxa la yihahdo surplus ama lacagtii ay aada u fara badatay saa awgeed technologyada technology ka dambeysa wadanka la keeno sida kuwa reer galbeedka oo kale hadda magaalada muqdisho kalsoolo dhankaa kasoo qaaday internetka qaarkood iyo mobile gacanta lagu qaato wuxuu ka wanaagsan yahay wadamo ku yaala bariga yurub ayuu ka wanaagsan yahay sababtaasna waxaa keentay iyadoo aan jirin waxa la yidhaahdo sharciga regulatoryga ah ama lagu maamulo isgaarsiinta wadanka lagu maamulo iyo iyadoo faa-iidadii ay noqotay wax aada u weyn oo maaragtay lacagtii meel la kala dhiga la waayey shaki ma jiro canshuur ma jirto regulation ma jiro saasay isu keentay dhanka latahay laakiin arrintan hadda dhacday waa arrin in laga siirsado oo sharci adag laga saaray u baahan tahay haddii kale dhibaato aad u weyn ayuu keenaysaa guud ahaan waddanka soomaaliya hadii ahayd ganacsiga iskuullada jaamacadaha isbitaalada iyo xiriirkii lacagaha laisugu diri jiray ee soomaaliya iyo dibadda maqnaanshiyaha internetka ee soomaaliya ayaa si weyn u saameeyey nolosha dadweynaha sida uu sharaxayo injineer maxamuud cabdulaahi badrudiin oo amniga internetka ka dhiga jaamacadda muqdisho qaybaha uu saameeyey dabcan iyadoo ay aada u badan tahay oo halkan lagu soo koobi karin haddana haddii aan si kooban u sharaxo waxyaabaha uu aadka u sameeyey waxaa kamid a hawlihii ganacsiga dalkeenu lahaa uula lahaa ama xiriirada dibadda ha ahaadeen ama xiriirada gudaha ha ahaadeen sidoo tusaale ahaan waxyaaba wax kala iibsiga iyo shirkadaha xawaaladaha dadkeena waa ogtahay inta badan waxay ku xiran yihiin shirkado xawaaladeed oo dibadaha lacagaha looga soo diro waxay isticmaalaan telefoonada internetku lahaa freega ahaa inta badan ee lacagtooda aadka raqiiska u ahayd marka wax kala iibsiga iyo xawaaladaha iyo waxyaabahaas oo dhan aada buu u saameeyey wuxuu kaloo aada u saameeyey dhinaca waxbarashada oo run ahaantii uu lafdhabar u ahaa xuseen waxaad dareemi kartaa waxbarashada waxa uu noqday internetku cilmi baaris gaar ah oo tusaale ahaan xitaa macalimiintu ay cashirada ku diyaarsadaan waxaa maalmihii sanadihii ugu dambeeyey ka bilowday dalkeena waxbarasho online ah oo dadku ay cashiro ka qaataan jaamacado kale oo dunida meelaheeda kale ku yaala sidoo kale ardayda waxaad dareemaysaa inay aada ugu tiirsanaayeen oo markii loo diro waxyaabahan loo yaqaano layliska ama assignmentyada oo kale loo diro ay buxuus iyo cilmi baaris kusoo samayn jireen halkaasna ay aada ugu tiirsanaayeen qaybahaas oo dhan marka saameyntaas ayuu ku yeeshay haddii aan u dhaadhaco dhinaca xiriirka bulshada gudaha iyo dibadda dadkeenu inta badan waa dad hadla marka waxay isticmaali jireen communication softwareska waxa loo yaqaano u suuragelin jiray inay ama khaarijka la hadlaan ama gudaha la hadlaan oo ay si free ah ama lacag aada u yar kula hadlaan waxay isticmaalaan iimaha waxay isticmaali jireen waxa la yidhaahdo fiberka whatsappka barnaamijyadaas oo dhan bay isticmaali jireen waxaa aada u saameeyey bulshada weliba da-da yarta da-da yar waxaa aada u saameeyey waxa lagu magacaabo social mediaha oo aada loo isticmaali jiray isbedel baa laga dareemi karaa dabcan labadii wiil iyo barka ee uu internetku ka maqnaa dalkeena sidoo kale maqnaanshiyaha internetka ee caasimadda muqdisho ayaa saameeyey warbaahinta kala duwan sida uu faahfaahinayo wariyaha v o e da ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle arrinta internetku guud ahaan waxay saameysay bulshada gaar ahaanna waxay saameysay suxufiyiinta soomaaliyeed kuwooda la hadla warbaahinta aan fadhigoodu ahayn muqdisho tusaale ahaan anigu muqdishon joogaa waxaana warar iyo warbixino u dira oo sawiro iyo videoy kamid yihiin v o e da way adkayd maalmihii lasoo dhaafay helidda in warbixinadaasi ay kusoo gaaraan oo mar way way sahlan tahay la dadkii iyo saad ku gaartaba aad u tagto laakiin haddana meeshaad ku diraysaa su-aale ka taagnaayeen marka waxaa jirtay cakirnaan badan oo ahayd in kala go-doonay wariyaashii gudaha joogay iyo dabcan stationadii dibadda ku yaala inay kala go-doomeen oo inta badan xogaha isku dhaafsanayeen taleefanada gacanta dabcan waxaad ka dareemaysaa in dhaawac uu soo gaaray dad badan oo kamid a dhegeystayaasha v o e da ama dadka barnaamijyada videoga daawada v o da qeybaheeda kala duwan ayaa maalmihii internet-la-aanta jirtay waxay soo weydiinayeen tusaale ahaan now maalmaha wax videoba maadan dirin miya maalmahan see waxyihiin marka dadku anigoo dareensan culeyska jira haddana iyagu way dareemayeen markaas kadib waxaad ku leedahay niw haddaan video duubo ama maaragtay meel lagu dira malaha internet ma jirin dadkii dibadaha joogay waxaa laga yaabay in toban sano ka hor taleefanadii lagu hadli jiray ee mobeelada ahayd inay maaragtay mar laba dib loogu laabtay oo dadkii iswacayaan oo taleefanadii lagu laabtay qof baa ii sheegay in teleefon dibadeed oo wacay ugu ugu dambeysay todoba sano ka hor oo dad ehelkiisa meelo kala duwan joogo kula sheekeysan jiray whatsapp facebooka messenger imo iyo waxyaabo kale oo aaladaha social mediaha laakiin hadda uu ku qasbanaaday inuu ka maaragtay kaar ku shubto telefon uu dibadda ah marka taasoo ka dhigan saameynta uu yeeshay marka culaysyo badanaa jiray oo dadku ay kala go-doomeen marka loo eego guud ahaan waxaadna moodaa social mediahu iyo internetku inuu aada ugu xirnayd malaayiin soomaaliya oo dalka dibadiisa joogto oo si maalinla ah u eegaya guud ahaan soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho oo ku dhawaad saddex milyan soomaaliya ku nooshaa sida la sheego marka waxaa jirtay kala go-doon iyo xirnaan weyn oo saamayntooda aysan qarsooneyn khubarada internetka ayaa qaba in haddii maqnaanshiyaha internetka uu sii socdo uu khasaaruhu intan ka sii badnaan doono taasi oo ah arrin walaac abuuraysa sida uu faahfaahinayo injineer maxamuud cabdulaahi badrudiin oo amniga internetka ka dhiga jaamacadda muqdisho wixii ka dambeeyey markii uu soo bilowday internetka oo aada loo fahmay wixii ka dambeeyey labada kun waxa uu lafdhabar u noqday guud ahaan noloshii bulshada wuxuu isku xiray dalka ayuu wuxuu ku xiray dunida inteeda kale waxay noqotay in la bilaabo ganacsiyo cusub iyo maxaa la yidhahdaye xarumo cusub in la furo oo i c t-ga uun ka shaqeeya oo shaqadoodu ay ku xiran tahay howlahaas internetka la xiriira tusaale ahaan bangiyadeena oo kale waxay aada ugu shaqeeyaan waxa loo yaqaano online serviceska online banking systemska noo noo bilowday hadda dunida aanu la la jaan qaadayno waxaa ku iman doona problem ku saabsan xagga connectionka oo lacagihii la kala xawilayay iyo ganacsigii isu socday iyo waxa loo yaqaano order processingkii onlineka ahaa oo dhan ama online transactionka waxa loo yaqaano waxaasoo dhan waxay noqonayaan waxyaabo gaabis ku socda waxaa kaloo jira dhinaca waxbarashada dad badan ayaa waxay wax ka bartaan iyagoo dalka jooga meelo kale oo dunida inteeda kale ka mid ah dadkaasoo dhan waxaa ku dhici doona in waxbarashadoodu joogsato sidoo kale ardayda iyo macalimiinta waxaa waxaa jira waxaa la bilaabay in ardayga iyo macalinku ay e connection ay sameeyaan oo jaamacadaha iyo waxyaabaha dalkeena ka jira waxay sameeyeen online content management systems website yaryar oo la yidhaahdo ama macalimiintu waxay sameeyeen blog posts yaryar oo ay ay wax ku gudbiyaan oo ay ardayga waxay faahfaahina ka raadsan ay yidhaahdaan marka xaggii waxbarashadana waa sidaas xagga xiriirka bulshada oo aan iyadana soo qaaday waxaad dareemi kartaa dadkeenu waa dad aada maxaa la yidhahdaa ugu tiirsanaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid a in ay si joogto ah ay u kala warqaataan oo ay warbixinada baxalku meesha u marayo loo kala warqaato laakiin maalmihii ugu dambeeyey waa waxaad moodaa in xiriirkii uu yaraaday warbixinadiina ay yaraadeen qof walba qof kale wax weydiinayo waxyaabaha aadka muhimka u ah waxa weeyaan oo xiriirka internetka sii xoojinaya isku xirka informationka si fudud xafiisyada dadku ayagoo fadhiya ay u maarin jireen oo hadda noqday in ama gawaari la qaato ama tusaale ahaan ay time dheer iyo costi badan qaadato waxyaabaha uu saameyn karo waxaa kamid ah ganacsiga xoolaha iyo ganacsiga beeraha oo tusaale ahaan kuwa ku salaysnaa hadba kala warqaadashada dadka wax sarifa ee lacagaha kala sarifa iyaga laftirkooda waxay instant messages waxa la yidhaahdo aadka loo isticmaalo fariimaha degdega ah aad bay u isticmaali jireen si ay ula socdaan sicirka dynamiga ah had iyo jeer isbabedela kaas oo dabcan ay faa'iido badan ka samayn jireen laakiin hadda haddii la waayo ay suuragal tahay in khasaare badan uu uu keeno dhinaca kalena khubarada isgaarsiinta ayaa tilmaamaya in sida looga hortegi karo in arrintan oo kale ay soo noqnoqoto ay u baahan tahay in uu abuurmo tartan furan oo dhinaca suuqa isgaarsiinta ah sida uu muujinayo cabdinaasir soola oo ah khabiir dhinaca teknolojiyadda iyo culuumta kombyuutarka ku xeel dheer anigu waxaan aaminsanahay capitalism systemka la yidhaahdo oo wax walba la sameeyo maaragtay competition ama qof walba wuxuu doona u samayn karo taas waxaan waxaa keenaya in faqiisu yimaado laakiin hal shirkad haddii boqol kiiba maaragtay la wareegto maamulka internetka dhib aada u weyn ayuu keenaya sababtoo ah waxay ku leedahay ama qaado ama qaadanay marka option kale ama choice kale ama meel kale oo aad tagtid ma haysid laakiin haddii la furo isla markaana la yidhaahdo shirkad ma jiri karto boqolkiiba soddon qaadan karta waxaa soo baxaya in loolan la galo loolanka marka la galana waxaa qasab noqonaysa in guryaha soomaaliya ganacsiga soomaaliya meel walba la yidhaahdo haddii labaatan iyo shan dollar bishi laga qaadi jiray waxaan ku ogon lahaa isla servicekii ama internetkii xawaarihiisa aan kaa qaadna toban dollar waxaa imaanaysa in meel walba ay gaarto ummadana maaragtay loo shaqeeyo isla markaana shirkooyin lacag ay sameeyeen laakiin haddii boqolkiiba sagaashan hal shirkad ay maaragtay meesha maamusho monopoly monopoly ayaa jiraya saa aageeda dadkii end userka ama isticmaalayaasha guryahoodii ama ganacsiga waxay qasab ku tahay inay isticmaalaan tusaaleahaan hadda haddii fiber optica keliya wadanka yimaado la jiro haddii fiber optic kale shirkada ay lahaan lahayd shirkad kala shaqeynaya dadka ma go-ina laakiin maanta ciidii ka hor ilaa iyo maanta cid isla xiriirtay ma jirto lacagihii way istaageen dowladda hadda waxay maqdhan weydiisay shirkadan markaas iska lahaa oo sida la ii sheegay muqdishoda waxaa yidhi laakiin arrintan waxay saameyn ku yeelanaysaa wakti dheer ganacsiga iyo horumarka iyo dhaqaalaha waddanka soomaaliya waa in laga fiirsadaa oo la sameeya back office la sameeya shirkado kalena loo furaa suuqa ama market wax loo yaqaano ee internetka
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanaya laanta af soomaaliga e v o a tan iyo kulanti dambe waxaannu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington magaalada toronto ee dalka kanada waxaa xalayto lagu qabtay ciyaaro kala duwan oo kubadda cagta kuwaasi oo ay ku tartameen ciyaartoy soomaaliya oo isugu jira kuwii hore iyo kuwa cusub ciyaaryahankan ciyaarahan waxaa haddaba ka qaybgelaya dadka kala yimid wadamada yurub iyo weliba waqooyiga america wariyaha v o eda ibraahim xasan daanduray ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray
ciyaarista biila ayaa waxa ay ka dhaceen shalito garoonka weyn ee centennial park ee magaalada toronto ciyaartii ugu horreysana waxa ay dhex martay laba kooxood oo ka kala socday caasibadaha washington iyo ottawa ee dhalinta cuslaatay ciyaartaas oo dardar ay la soo galeen odayaasha garoonka ayaa waxay ahayd mid aada u xiiso badnayd oo dad badani ay u riyaaqeen waxaana shan iyo eber ku badisay kooxdii ka socotay ottawa tababaraha kooxda ottawa idriis jaamac cumar ayaa waxa uu ka waramayaa hawsha iyo dadaalka ay usoo galeen
xaqiiqan waxa weyn ottawa last twenty two years baan kasoo qayb gelinay xagga dhalinyarta iyo hadda oon dadkii cuslaaday aan ka mid nahay waxaa xoog u fududeeyey in aan iskaashano dhalinyarta iyo dadkii waaweyne ottawa oon si gaara aan u wada fadhiisano tournament ramadan lagu qabtay ottawa aan ka qayb galno kadibna ay noo suurto gashay inaan ku guulaysano ciyaaro xagaa lagu qabtay iyo xaqiiqan ta kale oo taariikhiga oo ottawa caan ay ku tahay waxaa ka mid a soomaalida ka imanaysa ay laba dal ay ka kala yimaadaan soomaaliya iyo jabuuti markaas taas waxaa noo suurto gashay inaan hal tiima samaysano oo aad u qurux badan saaad arkaysid dad walaala oo soomaalinimo ku heshiiyey saasaanu ku nimaadnaa sidan waxa weyn muhiimadda u weyn waxa weyn dadka walaalaha soomaaliyeed in arrintan oo kale lagu walaaleeyo oo lagu mideeyo inanu suurta gashay alxamdulilah rabbil caalamiin rag aad baan la ciyaarnay taasaana keentay inaanu ku guulaysano maadaama oo nidaamkayagu aad iyo aad u fiican yahay daahir sabtow maxamed ayaa waxa uu ka tirsan yahay cayaartooyda dhalinta cuslaatay ee ottawa isagoo hore uga tirsanaan jiray cayaartooydii hore waxaana uu qirayaa in kooxdii ay ka badiyeen ee washington aysan ahayn koox sahlan oo igu soo orada daandurey cayaar aada u wanaagsan ayaa halkaa ka dhacday annagoo filayno dad kooxdii aan la cayaarnay oo ahayd koox aada iyo aada oo adag oo ciyaartooy aan aada iyo aada isu naqaano oo gobolladii iyo iyo soomaaliya ilaa iyo aan ka wada soo wada cayaarnay ka mid ahaa sidaa daraaddeed sida soomaaliyow iyo iyo saadiq iyo dhallinyaro badan oo sideen sideeda camal cuslaatay laakiin weli aad adag tan ayay ahayd marka waxaynu noo suurto gashay inaan washington kooxda ahayd inaan ka badinno sababtoo ah annaga aad iyo aad ayaan usoo diyaar garownay oo ilaa iyo ramadaankii ilaa iyo waktigaa soo cayaareen ciyaar kale oo iyadana kulul ayaa waxa ay dhex martay kooxaha dhalinta cuslaatay ee toronto iyo boston waxaana afar iyo hal ku badisay kooxdii toronto doctor yuusuf maxamed maxamuud yuusuf shaqaaq ayaa waxa uu yahay gudoomiyaha kooxda badisay ee dhalinta cuslaatay ee toronto waxaan u weydiiyey waxa suurto geliyey in kooxdiisa toronto ee dhalinta cuslaatay old boys ay badiyaan maadaama sanadkan ii doortay inaan u noqdo guddoomiye marka waxaan isku taxluujiyey inaan dhalinyaro fiican aan soo barbaariy aan soo diyaarino oo runta ahaa jirta dhalinyaro berismaadka dheeli jiray iyo kuwo cusub inta waa isku dhafnay marka haddii saa adigana markaatida ka ahayd oo u daawanaysay hadda ciyaarta haddana waa aragtay qaybta koowaad aada iyo aad ayay dardarkeeda u fiicneed marka waxaan noo saamaxay adkeysiga fiican ay muujiyeen kooxda runtii iyo macalinka oo kooxda runtii waxyaabo badan ka bedelay qaybta dambe marka waxaana ku badanay sida saad arkaysay afar iyo hal qolada kale boston adigan aada iyo aad ayay udahay ayagana waa u mahad celinayaa runtii ciyaar aada iyo u wanaagsan ayay soo bandhigeen khaasatan waxaan rabaa inaa aada ugu mahad celiyo saaxiibkay safaari oo ah asnaga dhanka kale guddoomiyaha kooxda odayaasha oo boston ciyaartii saddexaad ee ugu dambeysay ayaa waxa ay habeenkii xalay ahaa ay dhex martay labada kooxood ee saf f c ee magaalada toronto iyo weliba kooxda kale ee midnimo minneapolis oo ciyaar fiican halkaas kusoo bandhigay labada kooxood ayay aada u adkaatay inay kala badiyaan waxaana markii dambeeto loo dhigay rigoro waxaana halkaasi ku guulaysatay kooxdii ku ciyaaraysa magaca midnimo minneapolis kooxda midnimo minneapolis iyo taageerayaashooda oo farxad darteed xali la celi waayo garoonka la dhex cararaya ayaan waxaan la kulmay mid ka mid ah cayaartooyda kooxda iyo weliba tababarahooda
magacayga waxaa waaye diibaan qodax waxaan ka tirsanahay kooxda minnesota midnimo
waad badiseen bal iga waran ciyaartii caaw ciyaar fiican bay haysay koox aad u fiican bay ahayd nutarkeeda laakiin penalty penalty ciyaarta ku dhamaatay guushana waxay nagu raacday penalty
magacayga waa cabdiruus maxamed cartan imkaana wadnaa dhallinyaradan aa aragtay tababaraha kooxda ayaa tahay ha
ay bal ii waran guusha caawa wallahi aada u faraxsannahay guushan waa guusha dhaa ku faraxsaneen insha allah waxaa waaye farxad kalena waa soo hoyn doonaa insha allah ibraahim xasan daandurey v o a toronto
subax walba kuwaa berisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitriban wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
waa hagaag dhegaystayaal fiidnimo wacan oo wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay gabagabadii idaacaddayada fiidnimo ayaan ku sii siqaynaa haatan haddii aynu jilcino dhinaca kaalmaha heesaha waa heestii maka iyo weliba maxamed xasan xuseen lafoole
waa mid aad u dhalato rabbi kugu mannayste waa codkii macaana ee fanaanka maxamed xasan xuseen la foolay iyo weliba heestii makac dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubna waxa ay gebagabow tahay idaacaddayda fiidnimo ay caawa si wada jir halkan idinkaga daadihinayeen sahre ciidlad nuur iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo intaynu idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doonno berri lixdiiyo barka subaxnimo waxaanu kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
muuqaalka joogiyo midabka